habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee lantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo isniina bisha abriil ee sannadka labada kun iyo labaiyo labaatankana waa afar waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bartaannu internetka ku leenahay ee v o a somaali com caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay qodobada aannu idinku hayno idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mida qaar ka mida dadkii hantida ku waayey suuqa waaheen ee gubtay oo halkaasi dib ugu laabtay si ay ugu soo safraan
wallahi xaqiiqada waxaad moodaa in dagaalkii yukrayn ka dhacay annagu bakhaarka nagu xigaanu leenahay shubka nagu xiga haddii aanu isteena masiibadan saasa u dhacaysaa waanu guran lahayn oo ka shubkaanu ku guran lahayn nasiib darra laakiin may dhicin oo dee intaasaa qoray calafu kumaanan lahayn sidaanu isku lahayn dabka waa la baksinaya waa la soo gaadhaya ayuumaanu one minute isagoo nagu soo gaadhay
waxaa kaloo aannu idiin haynaa waraysi ku saabsan qaraxyada ka dhaca soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta ka wacyigelinta miinooyinka adduunka
maadaama magaalada muqdisho ammaankeeda la adkeeyey laamiya amnigana ay sameeyeen jakboontiya tira badan baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan hadda jaakadaha ugu daran jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maxkamadda sare ee dalka bakistan ayaa maanta dhegaysanaysa dood ku saabsan go'aankii lama filaanka ahaa ee ra-iisul wasaare cimraan khan uu ugu baaqay doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyey si uu uga baxsado mooshin looga qaadi lahaa codkaloogu qaadi lahaa codka kalsoonida kaasoo xafiiska looga saari karay mucaaradka ayaa axaddii filayay inay xukunka la wareegaan kadib markii ay isku geeyeen codad ku filan oo ay xukunka uga tuuraan ciyaaryahankii hore ee kriketka ee siyaasiga isku beddelay sida ku qeexan dastuurka ra-iisul wasaaraha ma weydiisan karo in la kala diro golaha qaranka isaga oo markaasi waajahaya codka kalsoonida cimraan khan ayaa madaxweynaha weydiistay inuu baarlamanka kala diro khan waxa uu sheegay inuu hayo caddaymo uu diiday inuu shacabka la wadaago oo ku saabsan faragelinta washington inkasta oo warbaahinta guduhu ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay warqad ka timid safiirka bakistan kadib kulan koobanoo uu la yeeshay sarkaal sare khan ayaa yidhi in quwadaha reer galbeedku ay doonayaan inay xilka ka tuuraan sababo la xidhiira in uusan ku garab siigin arrimaha caalamiga ah ee dalka amaba dhanka raashiya iyo jaina sharciyan haddii aanay maxkamadda sare go'aan ka gaarin khan ayaa xukunka sii hayn doonaa ilaa laga dhiso dowlad kumeel gaar ah oo maamusha doorashooyinka dowladda iiraan ayaa xaqiijisay isniintan maanta ah in waftigeedu ay dib ugu laaban doonaan vienna oo keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn waxay sheegtay in xalinta arrimaha weli taagan ay ku xiran yihiin waddanka maraykanka iiraan waxa ay wada hadallo kula jirtay jina ruushka faransiiska u k iyo weliba germany muddo bila ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee iiraan ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii maraykanka ayaa wada hadallo aan toos ahayn lalahaa iiraan isagoo usii dhex maraya wadaxaajoode ka socda midowda yurub uguma laaban doonno vienna wadaxaajood cusub waxaan ugu noqonaynaa keliya inaannu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka ee hadda taagan ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka iiraan saciid khatiib zaada oo shir jaraa-idoo toddobaadla'a ku qabtay magaalada tahraan maraykanka wakhtigan xaadirka ah kama aanan helin jawaabta ugu dambaysa haddiise washington ay ka jawaabto arrimaha taagan markaa waxaannu aadi doonnaa vienna sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu sheegay heshiiskan waxa uu horseed u noqday in cunuqabataynta laga khafiifiyo dowladda iiraan iyadoo taa beddelkeedana la xakamaynayo barnaamijkeeda nukliyeerka si looga hortago in iiraan ay hesho qumbuladda nukliyeera arrintaas oo ay tahraan beenisay in markii horeba ay doonaysay ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyey dhammaan eedaha loo soo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka ukrein kadib markii meydadka tobanaan ruux oo rayida laga helay magaalada buujo oo ku dhow magaalada caasimada ah ee kiyef halkaasoo ciidamada ruushku ay ka baxeen afhayeenka kremlemka ah dimitri bescof ayaa sidaasi shaaciyey isniintan maanta waxaanu si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha beskof ayaa sidaasi wariyeyaasha ku yiri isagoo ku nuxnuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruushku ay ogaadeen amaba ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta waddanka ukrein kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimadda kiyef ra-iisul wasaaraha poland mateos moroweke ayaa dhankiisa isna isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami a oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay in ay geysteen ciidamada ruushka ee ku sugnaa magaalada buja maroweke ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiigga badani uu ku daatay ay geysteen ruushka hadda ay waajib tahay in gumaad loogu yeero qasabna ay noqonayso in lagula xisaabtamo sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa buu yidhi in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dembigaasi xasuuqa warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta fiid wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal daawadayaal meel walba aad nagala socotaan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana hargeysa waxaa maanta markii ugu horreysay loo fasaxay dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay si ay ugu qancaan iyada oo la filayo in berrito halkaasi laga bilaabo howlo nadiifina mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in kumanaan dukaan ay ku gubteen dabkaasi wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan goor dhoweyd hargeysa nooga soo diray qaar ka mida dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa ganacsiga waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay jimciyaanu ka soo gudubnay ayaan kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo shuf beelay gebi ahaanba dul jooga meherad baan soo galay waxayshaadu qabanayaan waa waa wax gubtay halkan hantidii meheradantii waxaa ii muuqanaya wuxuu ahaa dhismo weynoo waxa la yaalo wixii dhar iyo kabo muxuu ahaaye yaalay ayaa ku shuf beelay iyo hantidii kale taallayba sida sida caadigaabaad la soco waxaan doonayaa inaan ninka mulkiilaha nimka ugu yimid walaal marka hore anigoo runtii kula qaybsanaya dhibta magacaaga bismi illaahi raxmaan raxiim inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun horta masiibo qaran baa dhacday magacaagu xasan cabdillaahi aadan meheradda waxaa iska lahaa walaalkii baa lahaa meheraddana warkaa meheraddii shanaad weeye waa bakhaarkii labaad iyo saddex bacadlaah maalintii ciidda maalintii raanta dhowr maalmood ka hor wuxuu furay laba kontinar oo noocyadii dharka ciidda ugu dambeeyey dhammaantood wuxuu qaybiyey bacadlaha tiimbu ku siiyey intii ka soo hadhira waa taasoo waa meesha saddex taalla shay kamaanaan qaadan marka waa masiibo dhacday masiibo qaran weeye marka insha allah ilahi baan ka rajeynaa isbedel khayr ba ilahi keeno iminka marka halkan waa kan dharkii iyo weliba markaad eegtid waa waxaan u malaynayaa sidaa inuu ilaa iyo labiyo toban mitir ku dhowaanaya cabirka bakhaarku waa saas weye ha labiyo toban mitir weera weye waa dharkii ciidda loogu talagalay waa dharkii ciidda loogu talay loogu talagalay marka waxaan rajeynaa weli rajo waxaanu ka qabnaa inaanu bal hoosta ka alle wax badbaaday oo gudaha ku jira bishaan rabadaan xilligay xisaabtamaan marka waxay hanti hayaan iyo wixii ay heli karayaan amaahba ay ku soo qaataan si ay bishaan rabadaan u faa'iidaanoo dee baahida dadka uga jawaabaan u helaan wixii looga baahnaa badeecad ka waran nin kastaba qorshuu sameey bisha rabadaan markay soo gasho wuxuu deyn helayo iyo wuxuu magaranaysa kaashu yaallaba nin kastaba safur la galo jeena ilaa meeshuu alaab keeni karo ayuu keenaa dabeetana rabadaan ka hor baa lasii diyaariya xoolihii oo diyaara ayaa dabeetana ganacsadayaasha bacadlayaasha lasii siiya si rabadaanta lacagta looga guro marka dhammaan bakhaarada iyo waa isku xidhan dad isku xidhan oo wax kala qaata ayay waxna isdiimayahaan wallahi xaqiiqada waxaad moodaa in dagaalkii Ukraine ka dhacay anagu bakhaarka nagu xigaanu leenahay shubka nagu xiga haddii aanu sideena masiibadan saas u dhacaysa waanu guran lahayn oo ka shubkaan ku guran lahayn nasiib darre laakiin ma dhicin oo dee intaasoo qoray calafku kumaanan lahayn sidaanu isku lahayn dabka waa la baksiinaya waa la soo gaarhaya ayuumaanu one minute isagoo nagu soo gaadhay marka diyaargalowga xataa iyadoo dabkii la arkaya dadku waxay islaayeen uu baktay lama filin baa waxaanu qablay in la baktin karayo dadkaas garanaysa aanu soo gaari karin maanu rajaynaynin laakiin nasiib darro wataa dhacday rag ba ay sahilad weyn oo dee ilaa nintumankii lamacaamilaya ahayd bal taa ka warraneen wallaahi anigu anigoo ciyaal ayaan magaalada soo galay nineteen eighty one kii baa soo galay sariimadda waxaan garanaya iyadoo ay magaaladan ku yaalaan hindi dukaana ku haysta mahad axmed ayaa isagana waxa uu sheegay in aanu garanahaynba halkii ay meheradihiisu ku yaaleen kadib markii ay isu wada eegaadeen gubashada uu suuqani gubtay darteed lana kala garanahayn meelaha qaarkood sida ay noqdeen agabkii iyo qalabkii kala duwanaa ee suuqan yaalay darteed oo kan ugu dhunka noo dhow yahay guryaha mid ka mida hadda guriga meel ku yaata ma garanay xitaa hadda gurigii meel naga xiga ma garanay waayo way isku wada eekaadeen aqaladay way dumeyn marka waxaan holla waa musiibo laa waa musiibo insha allah ilahay baan ka rajeynaa ilahay baan kahooba keenay mid ka khayr badan baan ilahay ka baryana insha allah adar maxamed cakule v o a hargeysa
isla wararka hargeysa ayaanu ku jirnay suuqaasi weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay waxa uu sabab u noqday in qiimihii xoolaha nool ee magaalada hargeysa uu hoosu dhaco suuqa waaheen waxaa ku dhex yiilay suuqii ugu weynaa ee hilibka lagu iibin jiray magaalada hargeysa khadar cakulle ayaa isla warbixintan hargeysa nooga soo diray suuqa ugu weynee lagu iibiya hilibka xoolaha ah ee lagu qalo magaalada hargeysa waxay ahayd sariibadda ku taallay suuqa waahen ee gubtay dadka ka ganacsanaya hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada hargeysa oo isugu jira geela loda iyo adhiguba waxay ahaayeen kuwo aad u fara badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu sii tiirsanaa geela ugu badan ee lagu qala magaalada hargeysa ayaa lai sheegay in la keeni jiray sariibadda suuqa waahen tusaale ahaan subaxnimadii jimcihii oo ah habeennimada dabku kici doono waxaa lagu qalay magaalada hargeysa boqol iyo toddoba neef oo geela laba boqol iyo soddon neef oo lo ah iyo inta u dhaxaysa saddex kun iyo toddoba boqol ilaa iyo afar kun oo neef oo adhiya laakiin sabtidii khasaarihii dabku uu dhacay waxaa magaalada hargeysa lagu qalay oo keliyata toddoba neef oo geela sida uu sheegayo maxamed cabdi frosteri oo ka mida dadka muddo dheer ka shaqaysanayay qalista ah xoolaha ee magaalada hargeysa waa sribadda xaadweyn markaynu eegno maalintii dabka uu ka dhacay hargeysa oo kale maalintii jimce oo kale xoolaha magaalada lagu qalayay marka aynu isku eegno geela oo kale boqol iyo toddoba neef buu ahaa lo-da oo kale laba boqol iyo soddon ba ahaa sii la xaqiijiyey adhigu afar kun ilaa saddex afar kun ilaa saddex kun inta udhexaysa oo ilaa saddex kun iyo todoba boqol saddex kun iyo lix boqol ayuu adhigu ku qiimaysnaa in alla intaa adhiga w xoolaha aan kuu sheegayo oo dhan tiradooda boqolkiiba toddobaatan waxaa la keenaa saribada waahen saribada waahen baa la keenaa wax alla waxa kale ee harinaha ka xiga meel kastaba ha haataa midacadda ha haataa ama xusbiga ha haataa ama quladheera ha haataa ama inja haata waa xaafado geela laxaadtiisa oo dhan bartaasaa la keenaa abaa laga yaabaa inay looda badsato xaggaa idaacaddu oo ay looda iyo loo badan xaggaa idaacaddu qabato haddana kulli iyo kulley xoolaha boqolkiiba toddobaatan bartana la keenaa cari iyo geel iyo looba talabaad bay noqonaysaa saribada idaacaddu xagga looda xag ayay ka noqonaysaa talabaad dadka markaa dee laxaadkaa lahaayee ka qanacsanayay meeshan masiibada tan dhacday ee miisaan kale sideedaba waxay ahayd dee mid argagax keentay fariid baa ka dhacay waddanka laakiin intaasoo bakhaaro hilibkii ay yaalaan muqmadihii kuwii subaga wax alla waxaase kuwa qarxabe ku jiraan kuwi dadkii meeshaa ka ganacsanayay ilaa maalinta jimcihii ilaa maanta wax camala ma hayaan oo neef lama soo dhiijin caadiya oo saribada waahayn la keeni jiray saribadaha kale wixii la geeni jiray mooyaane neef neef meelaha la keenkeena la gegeeyey ama koona koonada dee waxyeeloo neef lahayn oo dee wax la sheegi karaa aan ahayn mooyaane waxaana hiliblayaasha geela ka shaqaysta ay dhibaato kala kulmeen suuqii gubtay ee magaalada hargeysa sida uu sheegayo maxamed axmed oo ka mid ahaa dadka qali jiray ilaa iyo dhowr neef maalintii intii aanu gubanin suuqa waaheen laakiin maanta aan kula kulmay dooxa magaalada hargeysa waxaan ahayn ganacsatadii ku shaqaysanaysay suuqan horta khasaare baa xalle baa dhacay aad iyo aad qof walbana meel buu ka soo gaaray somalilan in shaqaynaysa iyo inaan shaqaynin ba uu taabtay khasaarahaas guri walbana wuu galay waxba maa ilaahay bay naga caawili doona khasaaraha dhacay cid walbana sideedu u saameeyey annaga ganacsigayga wuxuu ahaa hilibka waxaanu qali jirnay dhowr neefoo geela iimikana wax yar baanu la fadhiisanaa suuqyada taasoonu doonayna dadkii inaan ugu adeegno annaguna aanu ka dhigana camal waxa waxyaabo badan baa isbedelay ee dooxaasu ilaahaydu ku irsaaqaya baanu siree iska fadhiista wallaahi qoys fara badan baan hayey waxaan hayay gurigaygii oo dee ciida ka fara badan hooyaday walaalahay dad badan baa igu tiirsanaadeed aad dad badan baa igu tiirsaale wanaagsan baa naga soo geli jiray iminkana nafkuheri weeyaan dee waa nafkuheri un aad iyo aad bu aad iyo aad buu noogu yeeshay saameyn weyn saameyn weyn buu nagu yeesho xitaa meelaan ignaba maanta baanu helnay mar xaggaasumaa loo cararaya mar xagganaa loo cararaya mar sidanaa intii yare batunkaanu ku sidana marka aad iyo aad buu ayuu noogu yeeshay kuma ay tiirsanayn oo keliyata dadka hilibka qala ama xoolaha leh oo keliyati laakiin waxaa jiray dad hilibkaasi ku sii qaadi jiray gaadiid kala duwan kuwaasi oo iyaguna muruq maal ahaan uga sii shaqaysan jiray oo u sii qaybin jiray hoteelada iyo goobo kale sida uu sheegaya axmed cabdiraxmaan oo aan kula kulmay dooxa magaalada hargeysa kana mid ahaa muruqmaalka ka shaqaysanayay sariiba dawaaheen horta dadkan muxoogay muruqmaalkaa meel kale waxba kamay qaadi jirin dadkaa muxoogay wax ka gubteen ayibay wax ka qaadaya ma fahatay kuwaasi baanan u shaqayn kaa intaan ka qaadna ama baan anaguna markatuuga saarnay muxoogay kuwa duqaankaa ma fahatay dad isku xidhiidhsan oo dadkaa hantida ile ku xidhsan un baan ahayn ma fahatay le kay wax ka gubteen iyo ka annaga muruqmaalka iyagu isku mid baan nahay wallaahi adigu ilaa ilaa shan hudheel baa aniga ku xidhnaa oo intaan makiiladaha ka qaado oon ku helib ka qaado ayaan boosharada ka qaadi jiray dabeedna waxaan saartay siinay layib hargeysa muxuu ahaaye calaamad oo kale biibsiga muxuu ahaaye doloolo si kastaba ha ahaatee waxaa weli muuqata in marba marka ka dambeeya uu soo baxayo baaxadda khasaaraha uu geystay dabku iyadoo dadaalada nolosha lagu sabata bixinayana ay ka mid tahay in si isgooda dadku ay weli u raadinayaan qofba sidii ay suuragal ugu sii noqon karto inuu nolol maalmeedkiisa sii wato waana ta keentay in dooxa weyn ee magaalada hargeysa mar kale isu beddelo suuq ganacsi oo wadhatadu ay u badan tahay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka wacyigelinta miinooyinka iyo walxaha qarxa ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dhibaatada qaraxyadu ay ku hayaan dadka soomaaliyeed ay sare usii kacayso qaramada midoobey waxa ay xustay in sanadkii labada kun iyo labaatankii ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen soomaaliya shan boqol iyo kow qof oo rayid ah oo qaraxyadaasi ay galaafteen halkaa sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankana dadka ku dhintay iyo weliba kuwa ku waxyeeloobay ay tiradoodu gaarayso lix boqol lix boqol lixdan iyo sagaal ruux booliska soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in inkastoo ay kordheen jaakadaha ay xirtaan dadka isqarxiya haddana ay hoos u dhaceen baabuurtii walxaha qarxa laga soo buuxin jiray ee wadooyinka hareerahooda la dhigi jiray wariyeyna haaruun macruuf ayaa goorsii horreysay waxa uu dhibaatada qaraxyada ka wareystay afhayeenka ciidamada booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan
magaalada muqdisho marka generaali laga hadla qaraxyada ka dhaca waxay u qaybsamaan marka cilmiyan loo soo koobo oo kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qaraxana ee ay u yaqaanaan terminoloji ahaan afar nooc oo qaraxyaa jirta afartaas nooc waxaa loo kala saaraa suicide bamber ama suicide bersonka ama shaksiga jaakada soo xirta isqarxiya waxaa ku xiga vehicle bom bonban wax la yidhaahdo ama v b i d oo gaari intii qarax lagu xiro meel la baakimo dabadeetana la qarxiyo waxaa ku jira vehicle personal bombom wax la yidhaahdo oo shaksiga gaariga wada gala gaarigii intii dhaqaajiyo isku qarxiya waxaa ku xiga wax la yidhaahda v v i a d ama gaariga bambada lagu dhejiyo ama miinada lagu dhejiyo oo asagana target person gaarigii wata target person ah haddana u dhaqaaqaya goob target kale ah dhammaan qaraxyadaas magaalada muqdisho sanadkii lasoo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeye awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowgoo la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhejin jiray waxyaabaha qarxa waxaa sidoo kale la badiyey jagbontiyada magaalada muqdisho oo iyadana markii jagbontiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray waxaa sidoo kale qayb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aada garanayn haddaad aragtana inaad ka fogaato bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtana inaad ka fogaato taasna waxay saabamo gelistay in lagu guulayso waa in gaari meel la dhigo la baakimo markay ku guulayso waayaan kooxaha nabaddiidka haddana waxay sameeyeen in gaarigiiyo personaal lasoo wado shaksi ismidaaminaya gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jegbointiyadii marka jegbointiyadii taatigeeda lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodi lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaksigii ismidaamin jiray oo ogol dadka shiraya ama dadka xalfadda lasoo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaksigu naftirkiis uu noqdo yani shaksi move samayn kara dhaqaaq samayn kara oo baabuurka bursan kara marka guud ahaan qaraxyada noocaasay u kala baxaan waaye waad ku mahadsan tahay guud marka aad siisay maxay tahay sababta booliisku marka ay ula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiraya ee isqarxinaya
waa mahadsan tahay haarun horta ma jirto kulla nafsin daa'iqatilmowt weeyaan sida aayaadka allaba uu ku bayaanshay ma jiro shaksi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortegi kara mise aqoon loogu hortegi karo la barta ma jirto ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimasha dhimashaa lagu celin karaa waa sababta askariga booliiska soomaaliyeed shaksigaas miinada ku xirneed ee ku cararaya baabuurta ergadoo socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan annaguna waxaan diyaaruna dhimasha dhimashaa looga hortagaayo hadda maraysaayo cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto laakiin waxaa jira waxa la yidhaahdo prevention ama kahortag kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii in la helo detonatorkii in la helo containerkii in la helo baterigii inaan laysku keenin in laga shaqeeyo taasna waxaa caalamka aad dhib uu ugu qabaa in haddana waxyaabihii qarax laga samaynaya ay noqdeen waxyaabaha nolosha quutur daruuriga ee bulshada ku dhisan marka waxay keliyo tahay haddii shaksi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyi la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato taasna ciidanka booliiska soomaaliyeed si baratic ana horey u sameeyeen mar koowaadna ma aha mar labaadna maaha mar saddexaadna ma ahan askari booliis soomaaliyeed ee gaari qarxi raba isku dhiga ama isku kii baarlamanka geli rabayo allah u naxariistee cornel dair gurxan isku dhigay kii doorashadan doorashadii ka horeysay madaxweynaha eeiskool buluusiya askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay kii hadda ugu dambeeyey intaasoo dhan waxay kuu muujinayaan ciidanka booliiska soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la barta inaysan jirin ee qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur nafur keliya loogu hortegi karaa nafurka rasmigaana waa midka ay samaynayaan ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwa u bareeray inay jaraa'imta intaa la eg geystaanna waxaan leenahay waa waa dambaawdeen ilaahayna wuxuu ugu nacab yahay shaksi dilaa shaksi aadana ah gaal ha aada mise muslim ha aada cid u banaysay ma jirto waay jaakadahan qaraxa ah iyo si guudba qaraxyada ay sameeyaan al-shabaab ama kooxaan kale ma xamar baa lagu diyaariyaa mise dibadday ka yimaadaan
haarun waa mahadsan tahay aniga professionkeyga naftirkeyga waa explosive detectiveka yani xayawaanka uriya dogiska ama loogu kenyainka loogu talagalayna waa ka shaqeeyaa oo waa kasoo shaqeeyey yani kalafufurkiisina waa kasoo shaqeeyey laga bilaabo labada kun iyo tobankii ilaa iyo sideed iyo tobankii muddo sideed sanaa ayaa on job training ku ahaa oo international training iyo gudahaba aan ku qaatay marka explosiveka sidiisaba laba wado ayuu ku samaysmaa midi waa midka lasoo diyaariyey meel fog laga soo abaabulay complex attacga loo yaqaano oo weerarkii iyo qaraxii wada socdo oo isa soo galbinaya maadaama magaalada muqdisho ammaankeeda la adkeeyey laamihii amnigana ay sameeyeen jakboontiyo tira badan baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anaga ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan hadda jaakadaha ugu ugu daran jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada waxayna ku sameeyaan in maalinba qayb la keeno waan ognahay waan ku dabagalnaa oo maanta markay wax dhacaan micnaha qarax baa dhacaye dad baa ku dhintay allah u naxariis intaan ma fadhiisano kooxaha la dirir la dagaalanka argagixisada waxay sameeyaan meeting ay ka sameeyaan maxay u dhaca sabab qaraxan intuu ka yimid kii hore muxuu kaga duwan yahay culeyskiis intuu la ekaa waxaan horta aad ugu maadinaa bulshada soomaaliyedna maanta dhegtooda rabaa inaan ku dhibciyo in ay awood u yeesheen laamaha amniga inay ogaan karaan baarudda laisku qaraxiya nooca ay tahay ayagoona gaala kaashanin cid kala kaashan inay og yihiin ninkan qaraxa uu isticmaalay inta kilograma ay tahay ay ka ogaanayaan saamaynta goobta uu ku yeeshay waxaasoo dhan dhalinyaro soomaaliyeeda naftooda u hurtoo lasoo baray laakiin cadowgu sidaan u fekerno u fekeraa sidaan u dhaqaaqno u dhaqaaqaa sidaan u cabsano oo aan yani bulshada naftarkeeda ugu turno aan ooga baqno inaan bulshadeen dhibaatayno oo asagana usoo kalaha inuu bulshada dhibaateeyo marka waa lagu daba jiraa cilmigaana kordhay sababtasoona u yaraaday qaraxyada ciidanka booliiska qaybta guud oo la xoojiyey iyaguna jagbointiyadii iyo goobihii laga kontaroolaya magaalada badiyey taasaana loogu hortagay qaraxyada laakiin waa labadaas sifo midna waa midka fudud oo jaakada la xiranaya ah oo ay ku salaysan tahay awoodiisana waxay ku xiran tahay explosive arrangementiga la sameeyey sida explosiveka loo arrange gareeyay ku xiran tahay awoodda qaraxa iyo tayada qaraxa uu yeelan karo waxaasoo dhanna laamaha amniga aaday u barteen insha allah kahortagoodana waa socdaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu bishaarayna inay haystaan dhalinyaro soomaaliyeed oo cilmigaas leh
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan waxa uu u waramayey waryaheena haaruun macruuf fiid wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan meel walba aad nagala socotaan halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a shan ka mid a wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta ayaa maanta u socdaalaya wadanka ruushka dadaal ay sheegeen in ay doonayaan in lagu xaliyo colaada ka ogan wadanka ukrein wasiirada arrimaha dibadda masar aljeeriya ciraaq urdun iyo suudaan ayaa safarkan u baxay xuseen saxnuuni oo qaahiro ku sugan ayaa warbixintan noo haya wafdiga jaamacadda carabta waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka aljeria masar jordan iyo suudan iyo weliba xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta warbaahinta masar ayaa sheegtay maanta oo isniin ah gelinka dambe in lagu wado magaalada moscow ee dalka ruushka in kulan ay ku yeeshaan wafdi heer sara oo heer wasiira oo ka socda dalalka jaamacadda carabta iyo madaxda xukuumadda moscow si ay uga wada hadlaan sidii loo soo afjari lahaa xiisada dalkaasi ukrain afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar axmed xaafid ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira saamix shugri iyo wasiirada kale ee jaamacadda carabta booqashadooda magaalada moscow kadib in ay gaari doonaan magaalada warsow ee caasimada dalkaasi poland wafdiga ka socda jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa in ay kulan la yeeshaan madaxda dalalka ruushiya iyo ukrain iyagoo la yeelanaya wadatashiyo laga maarmaan u ah sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa xiisada dalkaasi ukrain booqashada wafdiga dowladaha carabta ayaa timid iyadoo la fulinayo natiijooyinka golaha jaamacadda carabta iyo in la sameeyo la tashiyo laga maarmaan ah iyo xiriirka labada dhinac taasoo ujeedkeedu uu yahay ka qayb qaadashada xal diblomaasiyadeed ee xiisada ukrain ayuu yidhi afhayeen u hadlay ururka jaamacadda carabta ilo rasmi ah oo ka tirsan xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa lagu sheegay in wafdiga carabta ay la kulmi doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruushka sergey lafrof fiidnimada maanta sidoo kale wafdiga dowladda jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa in ay ka ambabaxaan magaalada moscow subaxnimada salaasada iyagoo oo u ambabixi doona magaalada warsow si ay ula kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukrain iyagoo fulinaya howlaha loo igmaday ee uu soo saaray golaha guud ee ururka jaamacadda carabta dadaalka dowladaha carabta ayaa imaanaya xili dalalkooda saameyn xun ay ku yeelatay xiisada dalka ukrain gaar ahaan dhinacyada qiimaha la kala siiso batroolka iyo qamadiga qaar ka mid ah dalalka carabta sida masar iyo dowladaha khaliijka waxaa laga dareemayaa sicir barar xoogan gaar ahaan cuntada daruuriga kadib markii dalalkaasi ay waayeen qamadiga iyo burka ay ka soo iibsan jireen dalalka ruushka iyo ukrain xuseen saxnuuni v o a qahira
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay abaaraha xooggan ee ka jira koonfurta soomaaliya iyo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sababay in qaxooti badan ay galaan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya kuwaasoo aan caawin ka helin hay-adaha gargaarka balse waxaa jira dadaal xooggan oo dhinaca warbaahinta ah oo qaxootigaasi loogu gurmanayo xasan kaafi cumar oo ah wariye ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa barnaamijka tuubta nolosha uga warbixiyey kaalinta warbaahinta ay ku leedahay caawinta qaxootiga waxaa waraysigan la yeeshay wariyaha v o e-da xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas waa maadsan tahay cabdisalaan sales anigu waxaan ahay xasan kaafi cumar saxafi ka howlgala xeryaha qaxootiga hiradhab adiga dhammaan dhegeystayaashan aad baan idin salaamay haddii aan ku hormaro barnaamijka anigu waxaan ahay saxafi inta badan u dhaqaaqo arrimaha biniaadanimada sidoo kale halkan sanooyinka ugu dambeeyen waxaa soo gaarayeen qaxooti aad u tiro badan hadday noqoto dad kasoo barakacay gudaha dalka kenya hadday noqoto dadka gobolada dalka soomaaliya waxaa moodaa qoysba qoysi kale inuu kasii dugan yahay haddana uu sii waa tahay xasan kaafi marka hore sawir guud waxaad ka bixisaa dadka ku soo barakacay gudaha xeryaha ee ka yimid koonfurta soomaaliya iyo qeybo ka mida gobolka waqooyi bari xaaladooda iyo dabcan qaabkay u nool yihiin ee haatan xeryaha u joogaan
dadkaas markaan la kulanno ama aan booqon halka ay joogaan run ahaantii waxaa mooda inaa anaga naftirkeena aan aada u qiiroona maxaa yeele dadkii ma haystaan ama qof waxaa arkaysaa ku leh saaki maana qurcanin maana qadeenin haddana cashe waxaan ku casheeyo maba haystiba marka anaga waxaan go-aansanaa inaan islamarkii muuqaal ama sibiro aan ka qaadno aan soo bandhigno dadkii aan la wadaagno maasha allah dad badan muxsiniin ah qurbaha ku maqan aad u jecel kheyrka baa dadka soo caawiyaan waxaan xasuustaa dad badan oo xitaa gurya aan u dhisnay ku jireen noloshooda aan wax ka bedelnay marka waxaa moodaa nolosha inay aad u ackiran tahay dadka ku nool halkan islamarkaas ka soo barkaceen qeyba kamid ah gobolada dalka soomaaliya waxaan la soconnaa in sanadihii tegey gargaarkii samafalka xeryaha la siin jiray qaxootiga uu aad u yaraaday oo guud ahaan hay-adaha ay yihiin kuwa bila dhaqaale ah barakacyaashana tira ahaan ay aad uga xoog badan yihin bulshada kale qaxootiga nolol ahaan saamaynta ku yeesheen qaxootiga hore maxay tahay
dadkii hore waxaa moodaa in ay noloshooda waxay ay dhaantaan hadda dadkan ay ku nool yihiin maxaa yeelay dadkii hore waa dadkan la qabsatay halkan shaqooyinka yaqaanaan xitaa waxaa laga yaabaa haddii qof aan shaqaynaynin in atleast laba qof ama saddex qof ay u maqan tahay qurbaha ay u maqan yihiin ay soo biilahayaan bil walba ama qutulooyinka ay usoo dirahayaan dadkana waa dad aan meeshan loogu soo horeynin qaarkooda say usoo degeen halkaas halkaas binaa cidlalo ay kusoo degeen halkaas ay ku nool yihiin hoys aysan haysanin cadceeda maalinka adna cimilada maalmahan dambe aad u kulushahay halkii ay ku nool yihiin waxaa moodaa meesha ayd adana adana inaysan jirin ba geed la harsado maxaa yeele dadkii waxay ku nool yihiin guryo aqalheer oo kale ah oo shadka hor laga saaray habeenkana waa aragta dhaxanta iyo dabeesha bixi marka aad bay u kala duwan yihin dadkii hore iyo dadkan hadda qaxootiga soo gaareen xagaag xasikaafi cumar waxaad ii sharaxdaa fariintiinan ku aadan kheyradhaantan dadkan dhibaataysan aad ka gudbisaan halkee bay gaartaa fariinteyna waxay gaartaa hay-adaha samafalka howlga xeryaha qaxootiga dhadhaab sidoo kale caalamka soomaali iyo ajaanib meel walba ay duniyada ka joogaan markaan muuqaalada baahino tusaale oo kale waxaan la wadaagnaa hayadaha samafalka ama hayada marka ay qosayso haddii ay noqoto unf c r iyo haday noqoto hayadaha hoos imaadaan kadibna waxaan gaarsiinaa caalamka maxaa yeele dadkan dhibaateysan dad badan baa jiraan doonay inay caawiyaan qof wax arki kusoo wacayo kuleh ani muraad baan leeyahay ama caruur baa leeyahay haystaa in muddo caruurtii gaalada haystay marka dadkaas dadka ayaga waxaan rabaa inay iisoo duceeyaan meel fog baan gaarsiinaa oo islamarkaasina sadaqa la soo baxaan waa yahay waxaan ogsoonnahay in dhaqdhaqaaqii haydaha samafalka aada u yaraaday oo in dabcan fiilkii la aado ama xada qeybeeda kale aysan aada u badneen fariintiinan door intee laag ayay ku yeelan kartaa markaa in hay-adihii ay jawaab siiyaan dadkaasi
anaga waajibkana saaran ayaa wuxuu yahay inaan hay-adaha gaarsiina marka hore hay-adina sidii hore ma ahan dhaqaale ma hayaan maxaa yeele xitaa haddii aad u sheegto waxay kuleeyihiin qoyska waan booqon doonaa ama waan tagi doonaa marka dadkiina waa dad ka tabaalaysan iska gaajaysan duruufaysan wax walba ka muuqdaan ma haystaan hoy ma haystaan biyo cun raashin waxay quutaan ma haystaan hay-adihii inta badan waxaa mooda inay ka gaabsadaan gargaarkii ay horey u wadi jireen waa tahay sidee bay kula tahay marka in dadkan kheyradhaantooda loo xoojin karo oo gurmi degdega si ay u helaan xalka lagu heli karo ama sida loogu bixi kara ayaa waxay tahay inay dadka muxsiniinta ay caawiyaan dadkan tabaalaysan dhibaataysan hay-adaha ayagan marka loo fariinta soo gaartay inay ka gaabsadaan ma ahan in sida ugu dhaqsiyaha badan ama deg dega ah ay dadka ku caawiyaan saasaa loogu bixi karaa dadaalkan aad mar walba ku soo bandhigtaan dhibaatada ay la nool yihiin dadkan qaxootiga ah ee dhawaan soo gala xeryaha qeyb ma ka yihiin ururada bulshada culimada iyo hogaamiyaasha xeryaha
inta badan haa ururada iyo culimmada oo ah magaalada joogaan waa ka qeyb qaataan laakiin waxaa moodaa in tabartooda ay aad u yartahay maxaa yeeley dadkii waa dad qaxooti ah dadkan hadda waa dad qaxooti cusub inkastoo qaxooti uusoo kala horeeyey tabartooda intaas iska ah laakiin ay waa ka qayb qataa inta badan waa tahay ugu dambeyntii xasan kaafi maxay tahay fariinta aad siinayso bulshada soomaaliyeed iyo warbaahintaba warbaahinta marka hore haddii aan ku horumaro ma ahan inay siyaasadda iyo waxyaabaha qaar xoogga ay saaraan maadaama dadkoodii soomaalidoodii ay dhibaateysan yihiin ay rafaadsan yihiin halkaana qaxooti ay ku yihiin ayna ku durufaysan yihiin marka waxaan dhihi lahaa inay siyaasadda ku mashquulaan ma ahan waa inay dadkaa tabaaleysan dhibaateysan codkooda meelaha fog aan gaarayn inay gaarsiiyaan ayna caawiyaan tan xigto hay-adaha samafalka iyo sidoo kale muxsiniinta caalamka meel walba ay ka joogaan waxaan ka codsan lahaa inay mar walba garab istaagaan dadkaas dhibaateysan markay arkaan ay caawiyaan wax allaa waxay awoodaan ay ku sadaqaystaan
kaasi waxa uu ahaa xasan kaafi cumar oo ka mid a wariyaasha ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo u waramayey wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees uu ku luuqeeyo maxamed tobanle
dirawayo kartida lagu dhala dheman wey amisweeye fekeeda ka dhex sheegan dhiran weyo kartida lagu dhalay ee qofaan u dhiga u jooga
duruufo adag oo dhanka nolosha ah ayaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ay ku wajahayaan qaxootiga ka cararay gobolka soomaali galbeed ee dalka ethoobiya kuwaasoo aan wax gargaara ka helin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga sida uu warbixintan kusoo diray waryaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi waxaa muddooyinkii u dambeysay soo gaarayay xerada qaxootiga ee dagaxley qaxootiyo markii ugu horreysay yimid xerada islamarkaana kasoo barakacay abaaraha ka jira dalka etoobiya gaar ahaan dowladeegaanka soomaalida qoysaskan oo ah halka ugu badan ay xilligan ay ku nool yihiin xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa waxaa u badan haween iyo caruur qoysaskan qaar ka mid a ayaa waxay ku dulnool yihiin qoysas ay qaraabo ahaayeen oo uga soo horreeyay xerada qaxootiga ee dhagaxley halka qaar kalena ay tahay markii ugu horreysay ay imaadaan xerada qaxootiga ee dhagaxley iyo guud ahaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhibaatooyina dhanka nolosha ayaa qoysaskan ku haysta xerada qaxootiga ee dhagaxley iyadoo guddiga xerada ay culimaaudiinka xerada ay u xilsaareen sidii dadkan kaalmo loogu uruurin lahaa islamarkaana wax loogu weydiin lahaa walaalahooda kale ee uga sii horreeyey xerada qaxootiga ee dhagaxley sidoo kale guddiga xerada oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa waxay sheegeen in dhibaatada dadkan ay u bandhigeen hay-adda u n h r waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan kenya iyo weliba sidoo kale hay-adaha kale ee samafalka ee ka shaqeeya xerada qaxootiga ee dhagaxley iyagoo guddigu u sheegay in hay-adaha samafalka ay ugu jawaabeen in dadkan sida ugu macquulsan wax loogu qabanayo gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley cabdulaahi cali aadan oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa wuxuu oga warramay dhibaatooyinka xilligan haysta qoysaskan cusub ee yimid xerada qaxootiga ee dhagaxley kana soo barakacay abaaraha ka jira dowla deegaanka soomaalida maadaama abaaro fara badan adduunka uu ka jira geeska afrika qaxooti fara badan oo reer etoobiya ka imaaday dad fara badan oo soomaali ah etoobiya ka imaaday dad fara badan oo soomaaliya ka imaaday baa jira oo qaxooti ah oo ayagan tabaalaysan oo qaxootiga jooga marka dhibaatooyinkaas ayaa jira marka muslimiinta waxaan u sheegay qof kasta oo dadka saaciideyn kara inay caawiyaan dadka baahanaha oo kaararka aan haysanin gudoomiya waxaa jirta horaan in ay dad cusub ay ka imaan jireen soomaaliya waxaa kusoo kordhay sida aad ka dhawaajisay dad etoobiya ka imaada marka qaxootidan cusub ee etoobiya ka imaada sidaad ka dhawaajisay abaaraha ka soo carara maxay idiin sheegteen dadkan faraha badan hadda soo yaacaya waxay noo sheegteen in waxay haysteen xoolaha ay ka dhammaadeen waxbadan ay haysanin dadka qaarna soomaaliya ay ka imaanayan beerihii ay filanayeen abaar dartood ay ugu soo carareen marka dadkii halkaan ay tataagan dowladda kenya iyo u n h r na waan kala hadalnay noo ballanqaadeen in bisha saddexaad wixii ka dambeeya diiwaangelinta wax ay samayn doona dadka dardaran ay wax saaciideyn doonaan marka markay timaado dadkan etoobiya ka imaanaya xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sidaan ka dhawaajiyaba horaan way jiri jirtay in dad meelo kale oo soomaaliya ka mid ah ay ka imaadaan abaara jira marka dadkan etoobiya ka imaada marka xaaladooda ka warran maadaama aad tahay gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley islamarkaana aad sheegtay in maalmihii u dambeysay idin soo gaarayeen qaxootiya ka soo cararay abaaraha etoobiya dadkan aad bay u liitaan caruuro ay wataan dumar iyo caruurbaa inta badan imaada qaxootiga aad bayna u tabaalaysan yihiin waana dhibaato inta badan dadka soomaaliyeed bay ku dhex jiraan biyaha ay la cabaan marka waxaan marka inta badan inta badan aan ku qaylina u n h r iyo dowlada kenya inay dadka caawiyaan laakiinse waxaan rabnaa maadaama dowladii hadda wax dowlada gacanteeda ku jira ay tahay in dadka soomaaliyeed oo ilaahay waxsi in dadka masaakiinta ayagana ay usoo gargaaraan marka ma u tagteen dadkan etoobiya kasoo barakay cabaraha ka jiray xerada dhagaxle imaaday si markaasi aad oo u kurgashaan noloshay ku nool yihiin iyo xaaladooda ha waan u tagnay waan la kulanay waan aragnay dad liito oo caruur wata aad fara badan baan aragnay marka hadda wixii dad u samayn karin ama ehel ha ahaadaan ama culamaudiin ha ahaadaan cam level wixii loo qaban kari waa loo qabtay laakiinse weli hadde wixii wax faanol fara kama qodno ee abaaraha jiraan waad ogtahay dadka qaxootigu iska yahay marka maanta markaad wax siiso beri wax siiso qofkan wal naftiisu waa cajisay marka waxaan u bahan marka kaalmo guud oo dadkaan loo fidi marka dadka markaad la kulanteen maxay idiin sheegeen tusaalahaanoo kale etoobiya qaybahee ama markaasi deegaamaday ka imaadeen inta badan dadkaan hadda noo imaada kaliilka shanaad ayay ka imaadeen abaaro fara badan baa dhulka haysta ku hamsaday daad ogta culamaudiinka way u gurmanayaan marka dadkan waxay haysteen xoolaha way ka dhammaadeen marka halkan bay miceen badeen marka xerada dhagaxle hadda xaggee kaga nool yihiin ama goobo markaasi dadka ay ku caawiyeen mise waa dad iska banaanjiifa dadka inta fara badan ee dad ehela ama yay la nool yihiin intooda kalena banaanka waxay ku nool yihiin sakshan labada sakshanoo dadka ifatulaka meesha ay degan yihiin j e k ba inta badan ay degan yihiin waxaa kaloo jira dadka kusoo koray dad fara badan oo aad u fara badan oo tugsanaya caruur dumar isla socda maalinka masaajid khudbado kale kale hadaad tagto waxaad arkaysa banaanka dad fara badan oo tuuran marka ilaahay unbaana dadka deeqilaaga dhibaatooyin fara badan baa jiraan oo dadka aad bay u dhibaataysan waynu baahan yihin arrimahan markaa markaad u bandhigteen hay-adaha samafalka ee ka howlgala exrada qaxootiga ee dhagaxley ee ugu horeysa hay-adda u n h c r maxay markaasi idinku jawaabeen u n h r waxay noo sheegeen in mataqaanaa dad hadda aan la qorin ay u n h r iyo dowladda inay wada tashadaan waxaynu noo sheegeen bishii saddexaad markay dhammaato in ay jawaab soo bixi doonto oo dadka dardaranaha in la caawin doono ay noo sheegeen marka mararka qaarkood ka gudi ahaan ma samaysaan inaad dadka qaxootiga u dhex martaan dadkan si markaasi kaalmay u helaan dadkan dad culamaa udiin baa u xilsaarnay oo shaqada qabta oo inta badan caawiya dadka mataqaanay ayaga wax u aruuriya marka inta badan waxaan kusoo koobnaa dadkaas in ay caawiyaan dadka culamaa udiinka ah marka dadkan ma rag bay u badan yihiin ma dumar bay u badan yihiin ma caruur marka maxay ka kooban yihiin intooda badan markaad qiimeyn samayseen dadka inta badan caruur iyo dumar bay u badan yihiin rag maba arkaysid waa caruur iyo dumar inta badan marka caqabadaha ugu badan ee xilligan xerada ku haysta maxay tahay waa hoy la-aan waa waa waa waa raashin la-aan gaajo rafaad dadkan aad bay u dhiban yihiin sababtoo ah ma haystaan waxa caawiya meelay ka shaqaystaan ma laha marka dadkaas waa dad iska tabaaris oo banaan jiifiska ah waxaan ka codsanayaa dadweynaha soomaaliyeed iyo culamaaudiinka in dadkan ay caawiyaan nin kasta oo ilaahay wax siiy inuu dadkan caawiyo sababtoo kan haddii lasii fiirso waxaan haddii laga sii fiiriyo waxaa dad fara badan baa dhiman doona dad weyn baa dhiman doona marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha iyo bulshada soomaaliyeed inay dadkan soo caawiyaan marka ugu dambeynta guddoomiya haddii ay sii socoto dhibaatada dadkan haysata etoobiya kasoo barakacay abaaraha ka jira maxaa ka dhalan kara xaqiiqdii haddii ay sii socoto kaamkii inuu buuxsamo oo dadkii ay wada tuugsadaan oo dadka ay wada dhibaatoogaan kuwii wax haystayna la xaalafiyo ayay dhacaysaa marka waa arrin khatarteeda leh waxaan ka codsanayna marka u n h c r iyo dowladda kenya inay dedejiyaan barnaamijka isaga waa markii ugu horeysay oo qaxootiya kasoo barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ay soo gaaraan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo horaan qaxootiyada soo gaara xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ay ka imaan jireen soomaaliya islamarkaana ay isugu jireen kuwa markii ugu horeysay yimid xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale kuwa sannadihii tagay si iskooda ooga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse sheegay markii ay ku laabteen deegaamadii ay ka soo jeedeen ay ka waayeen adeegyadii bilaashkaha ay ka heli jireen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana dhaqaalihii ay siisay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n h r uu ku filaan waayey qoysaska aan haysanin kaarka qaxootinimada ee ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa adag inay helaan adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga maadaama cid kasta oo aan u diiwaan gashanayn hay-adda u n h r ay adag tahay in adeegyadaasi ay helaan qoysaskan ayaa xilligan waxay xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku haysataa xerada qaxootiga ee dhagaxley iyadoo jawaabta laga sugayo hay-adaha samafalka ay tahay sidii dadkan wax loogu qaban lahaa axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaneed axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la cayaaray iyadoo kulamo kalena caawa la cayaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka talyaaniga kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda fiorentina ay gool iyo waxba uga badisay kooxda empoli iyo danezana waxa ay shan iyo hal ku garaacday kooxda kale ee calyari romana hal iyo eber waxay uga badiyeen kooxda samdoria halka kooxda napoli ay saddex iyo hal uga badisay kooxda kale ee atlanta kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ee horyaalka siraaga ayaa xalay dhex maray kooxaha yuventus iyo inter milan labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhexeeyo ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay garoonka kooxda yuventus ee magaalada torino waxaana hal iyo eber ku badisay kooxda inter milan oo dadaalkeedii ugu dambeeyey ugu jirta inay difaacato horyaalka sereaga goolka keliya ee kooxda inter milan ay kulankaasi ku badisay ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda jalhan oklo oo u dhashay dalka turkiya haddaba kooxda inter milan guushii xalay ay ka gaartay kooxda yuventus maxay uga dhigan tahay rajadeeda ku aadan inay difaacato horyaalka siraaga ayaa weydiiyey salmaan gaani oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka sweden
inter waxaa isleeyahay inay daafacato horyaalka sanadkii labaad fursad kaleeto oo xalay heshay ayay ahayd inay yuventus jaraacdo weliba gurigeeda yuventus kusoo jaraacdo rajo fiican ay ahayd ciyaartooydana mataqaanaa niyad fiican iyo mataqaanaa yuventus ay soo jaraacaan horyaalkan ay kusoo laabtaan oo dhibcihii ay soo yareeyaan farqiga u dhexeeyey milan iyo ayaka waxay u tahay rajo aada u sareyso inay tartanka weli tartanka horyaalka seeri aada weli uu furan yahay marka waxaan isleeyahay marka aa fiiriso ciyaartii xalay kadib inter milan waxay ciyaartay kulankeedii soddonaad xalay waxayna leedahay lixdan iyo saddex dhibcood milan oo ciyaartay soddon kulan ciyaartay ayaduna waxay leedahay lixdan iyo lix dhibcood waxaa u dhexeeya waa saddex dhibcood marka halkaas marka aad ka fiiriso rajadeedu aaday u sareysaa walow milan aysan weli ciyaarin oo isniinta ciyaari doonto atlanta iyo napoli kulan fiican oo wanaagsan u ahaa oo aada u taya sareeya asiga laftirkiisa napoli sanado badan ayay waxay isku dayeysa oo kala duwan inay tartanka sanadadas waqtigan oo kale markii la gaaro inay horyaalka u tartamaysay walow nasiibka iyo mataqaanaa bandhigyadii kulamadii u dambeeyay aysan ka faa-iideysan laakiin weli hadda sanadkan rajay leedahay marka aa fiiriso inter oo leh lixdan iyo saddex dhibcood milan oo leh lixdan iyo lix dhibcood iyo napoli oo lixdan iyo lix dhibcooda leh waay milan caawaya ciyaari doonta horyaalka talyaaniga waxaa moodaa sanadadii hore sanadkan inuu ka xiiso badan yahay talyaaniga iyo mataqaanaa asxaabta kubadda jecel wax weyn ayay u tahay talyaaniga oo mar labaad mataqaanaa horyaalkiisa uu xiiso yeelanayo muddana ka maqnaa saaxadda kubadda cagta oo aan si fiican loo danayn jirin
laba kulan oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa caawal ciyaaraya kooxda ac milan oo horyaalka hogaaminaysa ayaa ku aadan bolonya halka verona ay la ciyaarayso kooxda janowa dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda barcelona ay gool iyo eber uga badisay kooxda sevilla granada iyo rio volcano labaii laba ay ku kala baxeen atlantic club waxaay labaii hal uga badisay kooxda elcha real batis waxay afar iyo hal uga badisay kooxda asusuna valencia iyo cadis eber iyo eber ay ku kala baxeen hal kulan ayaa caawa la ciyaaraya horyaalka laliga kaas oo u dhexeeya kooxaha real sociedad iyo sbanyol horyaalka ingiriiskana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda westerham ayaa labiyo hal uga badisay kooxda everton tottenham waxa ay shan iyo hal ku garaacday kooxda newcastle united hal kulan oo ka tirsan horyaalka ingiriiska kaas oo u dhexeeya kooxaha arsenal iyo crystal balace ayaa caawa la ciyaari doonaa wararkeennii cayaarahana waa nageynta intaasa aan ku dhaafno wararkii cayaaraha dhegeystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waa nageynta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan cawaalo aadan iyo aamine afriig
anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka widmi maayo cidhaha dhaqankeenna waala anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan waan dhaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidmi maayo waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidmi maayo ciddaha dhaqankeenna waala anigu weydayni
This is VOA News, reporting via remote